لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waa casharkii toban iyo sideedaad kitaabka mukhtasaru saqiir faslun fi zakaati اlfidri wuxuu fasal u yahay sakada la yidhaahdo sakaatu اlfidr sakadaasuu fasal u yahay waxyaalaha ummaddan lagu gaar yeelay bayba ka mid taha la yihi sida mashhuurka sakadan waxaa la jideeyey sanadkii labaad ee hijrada sakadani wuxuu yihi wakiic binu jaraax raximah اllah tajburu lkhalala alwaaqica fi sawmi khalalka dhex dhacay soonka qofka wixii ka khalkhaldamay ayay kabaysaa kamaa ana sujuuda sahwi sida sujuudu sahwiguba yajburu lkhalala alwaaqica fi salaati khalalka salaada dhex dhacay sida sujuudu sahwi loogu kabo ayaa midaana iyadoo faral aa gudanaysa lagu saaray bay misna soonkii taamkaaga dhigaysaa watajibu waxaa waajiba sakaatulfidri sakada la yiraahdo sakaatulfidrigaa waajiba baa waajibaysa biguruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda bay ku waajibin aakhira yowmin maalinkan u dambeeya ay dhacdo maalinkaasoo min ramadaana bisha ramadaan ka mid a maalinka u dambeeya bisha ramadaan qoraxdiisu markay dhacdo baa sakadaani waajibaysaa fidrada la yidhaahdo xadiidku wuxuu ahaa daliilka u ah cabdullaahi binu cumar baa wariyeyo radia allaahu canhuma wuxuu yidhi farada rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa faral yeelay sakaata alfidri saacan min tamrin saac buu faral yeelay timirah aw saacan min shaciirin saac heed ah cala alcabdi waalxuri waaldakari waalunthaa waassagiiri waalkabiiri min almuslimiin dadkaasoo dhan baa laga rabaa qof yar iyo qof weyn xor iyo addoon rag iyo dumar laakiin muslimiina wuxuu amray buu yidhi in la faral in la guto sakada dadku intaysan ciidda u bixin waa xadiidka bukhaari iyo muslimba waa wariyey maalinka qoraxdiisu markay dhacdo idaa kaana markuu yahay qofku xuran mid xora qofku waa inuu xor yahay qof xora waa inuu yahay qofkaas qofku maxaa la rabaa qoraxdii bisha ramadaan maalinka u dambeeyey inay qoraxdu u dhacday mar haddii qoraxdu dhacday muxuu soo gaaray bilowgii bishii shawaal soonfur bay dadku dhahaan buu qofkaasi soo gaaray labadaa dhinac waa inuu isla helo intii qoraxdu dhacday wixii yimaada oo dad ah haba laguma leh maalan qoraxdii intay dhacday kabacdi haddii ilmihii dhasho ama qoraxdii habeenkii ciidda uu xaaskii guursado yaa waxa weeyaan markaa dadkaa isaga kuma jirin gacantiisa waxaa kaloo meeshaa ku jira qofku qoraxdu intay u dhacday kabacdi hadduu dhinto ama gabadhiibuu furay qoraxdaas intay dhacday kabacdi hameenkaas ramadaan u dambeeyey maalinkii u dambeeyey ramadaan hameenkiisa kabacdi markaas qofkii labadii dhinacba waa soo gaaray waa laga rabaa sakadii shardiga kale qofku waa inuu muslim yahay xorna waa inuu yahay afar shardi baa la tirinaya qof xora waa inuu yahay intaa waa in la helo waa inuu heli karo qofka wax bixinaya naftiisa iyo ummadda uu mas-uulka ka yahay ka bixinaya wuxuu ka bixin lahaa waa inuu haysto oo macnaha maalintaas ciidda iyo hameenkaa ciidda wax ka faadila wuxuu biilan lahaa waa inuu haysto hameenka la xisaabinayo waa hameenka maalinta ciidda ka dambeeya hameenka hore maaha maalinta ciidda hameenka ka dambeeya weeye hameenka maalinkaa ciidda hameenkiisa weeye dambe saasay noqonaysa idaa kaana xururan markuu yahay qofkaas fatajibu calayhi waxaa ku waajibaysaa qofkii shuruuddaa laga helay fidratu nafsihi naftiisa fidradeedii iyo oo fidratu man qof fidradii calayhi dushiisa ma-uunatuhu biilkiisa iyo kharashkiisu yahay qofkii biilkiisa lagu lahaa labadaasba waa laga rabaa goormaha biilkiisa qofkii biilkiisa lagu lahaa oo min zawjatin miyoodii qoro matnigu ma-uunatuhu ma-uunadiisa iyo kharashkiisa qofkii laga rabay oo ay ku waajibtay oo min zawjatin ku bayaansan xaaskiisi gabar uu xaaskiisu aan naashizo ahayn wa waalidin waalidkii dhalay ah wa waladin ilmahow dhalay ah wa cabdin addoonkii ah intaasba fidradoodii baa laga rabaa idaa kaanuu muslimiina markay yihiin dad muslimiina dad muslimiina markay yihiin oo wawajada uuna helo maa shay uu helo yu-addii uu kaga gudo canhum xaggooda wuxuu kaga bixin lahaana uu helayo hadduusan waxba helin dee waxba laguma waajibin wax aan ku filnayn dadkii hadduu helo awooddihiisu tobankan qof labaatankan qof kamau bixin karo qaar buu awoodaa naftiisuu ka bilaabaya xaaskiisuu ku xijinayaa ilmihiisa yar buu ku xijinayaa aabbihii buu ku xijinayaa hooyadii buu ku xijinayaa ilmihiisa weyn buu ku xijinayaa waka hal qof fidradiis qaarkeed hadduu helo hal qof xataa ma dhamma dhowrkii koombo qof fidradii ahaa buu qaar buu hela muxuu samaynayaa qaarkaa helay wuu bixinayaa wixii uu helay baa laga rabaa inuu bixiyo faاtaqu llaha ma staطactu intaasuu awoodaa lanna almaysuura laa yasqudu bilmacsuur baa la yihahda shayga fududaaday oo la helay kuma dhacayo shayga cuslaadoo la waayey waxaa heli ka dhaa lagaa rabaa adiga laa yukalif اllahu nafsan ilaa wuscaha sidaa iyadoo a zakadan zakaatulfidriga la yihaahdo shan wakti baa ay leedahay shan wakti baa ka imaan kara wakti waxa la yihahda waktu jawaas wakti iska bannaanta in lasii bixiyo hameenkii ramadaan dhashay bilowgii ramadaanka laga soo bilaabo bishaasoo dhan qofku waa jawaas waa u bannaanta inuu bixiyo waktiga waktu jawaas baa la dhahaa waktina waktu wujuub baa la yidhaahdaayo waa markaan qoraxdii maalintii ramadaan u dambaysa qoraxdu dhacday markaanay waajibtay wey oo qofkii soo gaaray waktina waktu fadiila la yidhaahdaado salaada ciidda intaan ltukan ka hor la tukan ka hor inuu bixiyo wey waagu waa baryey salaadii ciidda weli lama tukan waaye waa waktigaas waktina waktu karaaha la yidhaahdaado salaada ciidda in laga gadaal mariyo fidradoo markii lasoo tukaday kabacdi la bixiyo waa karaahiyo ilaa inuu u dibdhigay qof qaraabaada uu sugayo u suurtogeli waayey bacdilciid buu imaanaya meelahaasu midhaa ka soo gelaya tuulooyinka iyo baadiyaha iyo meel buu ka imaanaya marka maalintii ciiddaa weli lagu jiraaye hadduu qofkaas u dibdhigay awgiis taasi dhib ma laha taasi dhib ma laha ayb ama qof faqiir ah oo uu yaqaanoo saalix ahoo wanaagsan buu la sugaya islaa qofkaasi marka karaahiye maaha waktina waxaa la yidhaahdaa waktu xurma waa wakti xaaraan ay tahay in maaragt loo dibdhigo waa sida uu mualifku yidhiyo wayaxrumu waxaa xaaraama taakhiiruhaa sakaatulfidriga gadaal marinteeda iyo taakhiirinteeda dibudhigiddeeda can yowmil ciidi laga gadaal mariyo maalinta ciidoo dhan maalintii ciidda ilaa gabalku ka dhaco inuu kasii gadaal mariyo waa xaaraam bilaa cudrin laakiin cudurdaar la-aan baa ku jira meesha waa inaan cudurdaar jirin cudurdaar maxaa noqon kara qofka xoolihii baa ka maqan laftiis uu bixin lahaa baa ka maqan waxayna ku maqan yihiin laba marxalo meel ka sokaysa markaas dee xoolihii baa ka daahay cudurdaar buu markaa haystaa hadduu laba marxalo iyo ka badan xooluhu jiraan sakaatulfitriba kuma waajibin waa faqiir oo kale kambaniyadiisi iyo xoolihiisi waxay ka jiraan magaalo kaloo xaggaasoo fog oo laba marxalo ka badan isaguna halkaanuu maraya waxnana ma haysto xoolihiisii siddeetan kilomitr ka badan bay jiraan mar haddii halkaas xaddaa masaafada intaa leeg xoolihiisi ka fog yihiin haddana halkaan ugu soo gasho waxnana uusan hayn wax ku waajibayba ma leh waxba ma hayso ayib fa in akharahaa hadduu gadaal mariyo sakaatulfidrigii maalintii ciiddow ka gadaal mariyey cududaar la-aan aathiima waa dembaabaya waa dembaabay wasaarad waxayna noqotay qadaa'an qada lagu leeyahy qallay ka noqoto adda maaha adda maaha waa qalle cududaar la-aan mar hadda u gadaal mariyey hadday cududaar ahaan lahayd qado way tahay oo maalintii way baxday laakiin dembi ma lahaateen cududaarkaas awgiis dembi ma u lahaadeen qofkuu siin lahaabu waay ama xoolihii baa soo gaari waayey maalintii baa sidaa ku baxday cududaar buu lahaa dembi ma lahaadeen marka zakadan waa inuu ta soo sooco qofkii mustaxiqa ahaa ee mutaystay waa inuu gacanta ka geliyo oo siiyo hadduu inta xoolaha soo sooco iyo raashinka oo gurigiisa ka soo qaado deriska iska agdhigo mada taa maa halkaa ha iisi taa loo yidhi hadhow maalmo kabacdi baa wixii la qaata kamaa yafcalu kahiiru min annaas say dad badan sameeyaan taa ma noqonayso maxaa la rabaa inuu qofkii mustaxiqa ahaa uu zakadii siiyaa la rabaa sidaas buu kaga badbaadayaa oo ay kaga gudaysaa qofkan waa inuu haystaa wax ka faadil ah sidaynu soo sheegnay isaga biilkiisa iyo dadka biilkooda ku waajibay wax ka dheeraada hameenka ciidda iyo baalinta ka dambaysa dayib maalinta ciidda iyo habeenka ka dambeeya xataa maryaha uu isku bedelan lahaa waxaana waa inay faadil ka yihiin dheeraad ka yihiin maro u cunanta yaa hadduu maradiisi usan wax kala haysan maradii u gad la dhihi maayo waxay u cunamoo dharka iskaga bedeli lahaa waa inay waxaana faadil ka yihiin oo dadka isaga la midka ay qaataan mare qaaliyu haystaa hadduu inta gado mare caadiya gashado xoolihii zakada usoo haraya oo ku bixin lahaa sakadii waa laga rabaa markaas mare dadku caadiyo dhexdhexaada qaadaan la leeyahy sakadani waa inay faadil iyo dheeraad ka tahay wixii baahidu keento qabow daran baa jira iyo wixii la mida dharkoo ka gashan lahaa waa inay dheeraad ka tahay ayb hameenkaa ciiddana wuxuu yidhi leylat اlciid hiy leylat اlmutaakhira can yowmi اlciidi maalinta ciidda hameenka kasii dambeeya faa'iido ka qabta manhalku hameenkaas weeye buu yidhi maala maalin jumcaha hadday tahay buu yidhi ciiddu leylat اlciid waxaan dhahaynaa waa hameenkaas kasii dambeeya oo sabtida soo geliso maalmaha kale laakiin waa hameenka hore maalinta hadda la fiirinaya raashinka dheeraadka ah ciiddu waa sidaas buu yidhi walaa fidrata wax fidra ah ma aha nin laguma laha calaa mucsirin qof mucsirah aan waxba heli karin wa huwa mucsirku man waa qofka laa yajidu shay-an waxba aan heli karaynin qof aan waxba haysan weeye ow amase laa yajidu ma heli karo ilaa maa shay mooye yegfiihi ku filan wixii ku filnaa keliya haysaa leylat alciidi iyo wa yowmihi habeenka ciidda iyo maalinkiisa intaasoo haystaa walaa yajibu waajib maaha beycu maskanihi gurigiisa inuu gado oo dhaho fidra laygu leeyo gurigan gadin wa khaadimin khaadim inuu iska gado shaqaale khaadimkaasoo yaxtaaju ilayhi uu u baahan yahay iyo wadasti thawbin mare bedelkeed yaliiqu bihi u laa'iqa waa sharax wa kutubi faqiihin qof faqiiha kutubtiisa iska gadgad la dhihi maayo hadduusan dee kitaab kasta intaasoo nusqo ka haysanoo tirada ka badata kuwaa dadkaas aan waxba heli karin sakaatulfidri laguma laha ayib dadkaas sakadu say ugu kala hormaraysana waa soo sheegn inuu naftiisa ka bilaabayo xaaskiisa ku xujinayo ilmihiisa yar oo ku xujinayo ilaa aakhiri dalik wa fidratu waladi zina ilmo aabba la-aana oo zina lagu dhalay fidradiisu iyo kan walmanfiyi billicaan qof licaan lagu anfiyey waa manhalkee licaan macnaha waxa weeya arbaca shahaadaatin billaahi suurat nuur baa tegeysaa ilmaha inuusan dhalin ninkii iska reebay oo licaantamay wal khaamisatana ku daray inay dushiisa arrintaasi tahay yaa ilmahaas sakaatu fidriisu calaa ummihimaa hooyooyinkood baa lagu leeyahy biilkoodana hooyooyinkaas baa lagu leeyahy masaladaasna wataa ayib sakadan marka la bixinayo ibnu xajar baa wuxuu yidhi deyntiisana xataa waa inay faadil ka tahy aan deyn lagu lahayn walow deyn muddo dambe leba ha ahaato muddo muddaysan laakiin ramligu wuxuu leeyahay arrinkaasi shardi maaha taasi shardi maaha buu leeyahay qaacidada odhanaysa kullu man talzamuhu nafaqatu gayrihi talzamuhu fidratu qof kasta oo qof inuu biilo waajib ay ku noqotay qofkaa fidradiisiina waa laga rabaa qaacidadaas manduuqaas manduuqaa waxbaa laga soo istidnoodaa maalan qofkan aabbihiis xaaska uu qabo nafa inuu biilo waa laga rabaa ilmuhu u biilo aabbihiis xaaskaas laakiin fidradeeda inuu bixiyo laguma leh masaa'iltaasay ka mid tahay baa laga soo reebaya mafhuumkan iyo manduuqaba waxbaa laga soo reebaa qaacidadan qof baa masalatun bay yihi qof baa mucsir ahaa waxba ma haysan laakiin qoraxdu intaysan dhicin maalinkii ramadaanka baa intaanoo kaleo xoolaha la siiyo zakooyin iyo waxbaa loo soo uruusha xilligii maqribka la joogay raashin badan booba haysaaba oo ka badan maalinta ciidda iyo hameenkeeda sakadii waa lagaa rabaa baa leeya xoolaha ku soo galay sakada xaggee lagu bixinayaa qofkaa meesha qoraxdu ku dhacday m wadanka magaalada joogo m wadanka u- meesha uu joogo ku bixinaya wadan dhan laga hadli maye maalintii u dambeysay ee ramadaanka meesha qoraxdu ku dhacday soonkaasoo ku bixinaya magaalo kale waa inuusan la aadin waa inuusan cid u wakaalan isagoo meeshii ka maqan magaaladii aan jooginoo magaalo kale jira meel kale in lagu bixiyo rabaa dee reerkiisii caruurtiisu meeshay joogaan ha iskaga bixiyeen isaguna meesha kale uu joogo ha siiya masaakiinta joogto kuwaasaa uu la joogayo xaq kuloo fiirsanaya qofkan sakaatulfidri ka sugaya oo ku xisaabtamaya Eh, anigana iga bixiyadaas waxaa la rabaa inay maaragtay meeshuu joogo inuu ku bixiyo hadday suurtagelayso wadamaa la sheegayaa dee sakaatulfidrigiiba wadamadaa dabadeeda dadku fidrada waa soo diraan raashinba wax qaadanaya ma haynay leeyihin shan koonboo raashin iyo lix koonbo wax la siiyo dee maba haynay leeyihin ama dad dee iska ladan oo iska shaqayso oo lacag iska haysaa bil kasta lacag ku xisaabtama ay iskaga badan yihin kole meel kastoo bini aadan joogo masaakiinna waa joogtaa sidaanse maaha wahiya zakadani sakaatulfidrigii baa laga hadlaya saacun waa saac waa saac saaci nebiga calayhi salatu wasalaam oo kale ah leeg wasaacu halka saacna arbacatu amdaadin afar mud wey oo bimuddi nebiyi nebi maxamed mudkiisi oo ku miisi jiray leeg sala allahu calayhi wasalam walmuddu mudka laftiisana in lagu hal lagu baro waanu iskiilaya xoogaaye rodlon rodol iyo wathulutun weeye hal rodol iyo rodol saddex meelood loo dhigay meesha maanta wuxuu yidhi kani saacu wuxuu u dhigmaa halaaa kiilo saddex kiilo ilaa rubucan ilaa rubuc taqriiban albayaan wa tacriif baa la yihahda kitaabka saddex kiiloo rubuc dhiman laba kiilo iyo bar markaad meel dhigato barka muskiilada kale kala bar oo bar ku dar fidrada saddex kiilo rubuc dhiman rubuc iyo miisoo lama dhaho rubuc waa la yaqaan waaye kitaabkaasi saasuu yiri manhalkana eega mudkii markuu sheegay buu wuxuu yidhi khamsatu ardaalin wa thuluthun baqdaadiyin meel buu isaguna ka qabanayay oo inta ay tahay cabirka hadda jira ayaa lagu tilmaamayaa meeshaas raashin wuxuu bixinayaa waa tan walaa yujzi'uhu qofka ka gudi maayo ila lkeylu beeg mooyaane waxyaalaha la beegaa laga rabaa qofka wixii la beego waa in la beego wixii la wasnana waa in la wasno walaa yujzi'uhu kana gudi maayo ilaa min qaalibi quutilbaladi magaalada quudkeeda kan qaalibka mooyaane quutulqaalibka raashinka qaalibkaa baa la bixinaya ayib wax la isku dardaray la bixin maayo wax liitana bixin maayo sidaas buu samaynaya marka la bixinaya waa in la niyeyso niyo waa inuu la yimaado goormou niyeysanaya markaa faqiirka la siinayo qofka sikada la siinayo ama wakiilka qofkaa wa- wakiilanaysa markaa leedahay adaan kuu wakiisha iga bixi baa nayeysanaysa hadduu doono wakiilku dhahaya iga nayeyso adoo aan weli faqiirkiisiin wakiilkiina wakiilan waa lasii niyeysan karaa shardisa waxaa ah xoolihii inay kuu soocan yihiin xoolihii waa inaa ka soo socday fidrada ahaa xoolihii kale halkaa kuu yaallaan markaa waa niyeysan ka dhah sidaas baa la samayn karaa sakadan sakaatulfidriga waana zaka ajar badan oo cajab badan sideedii sinfo oo zakada la siin jiray iyo wixii laga helo unbaa la siinayaa dadkaasna waa la garanaya inama sadaqaatu lilfuqaraa wاlmasaakiin wاlcaamiliin yan wاlcaamiliin calayha wاlmualafati quluubhum wafi riqaabi wاlghaarimiin kuwa deynta lagu leeyahy xataa waa la siinaya noocyaha ka imaanaya kuwa deynta lagu leeyay fitno wixii lagu xasilinaya qofka u deynoobay laba qolo ama laba qof baa doodaya qof la dilay baa laysku hayaa labadaa qabiil dhexdooda ama labadaa qofba ku dhintay ciddii dishayna lamagiya garanayo waa lagu murmay qof khayr qabaabaa deyntii taxamulay isagoo fitantaa raba inuu xasiliyo aysan fitan dhicin anaa bixinaya buu yihi magtiis qofka muslimiinta waa in sakada la siiyo si uu hawshaa ugu gudo oo ugu bixiyo hadduu doono hodan ha ahaado qof hantile ha ahaado arrin weyn buu la yimid oo fiican nafcigeedu caam yahay masaladaasi wataa sakaatulfidrigii marka saasaa loo bixinaya waxaa jira waxyaalo aan la beegin caanaha baa lagu bixinaya sakaatulfidrigi garoor baa lagu bixinaya deemayaha maxay noqonaysa wax la wasinaa jira iyo wax la beego quutulqaalibka waxaa laga fiirinaya qofka sakada laga bixinayo magaaladu joogo quutulqaalibkeeda weeye hadduu doono quutulqaalibka mid ka sareeyo ka wanaagsan wuu bixin karaa shaciir baa jidha geley baa jidha bariis baa jira yaa masagaa jidha digir baa jidha timir baa jidha zabiib baa jira garoor baa jira yaa jubni iyo laban baa jira waxaasoo dhan baa jira ayb saasaa loo maamulaya sakaatulfidriga faqiir iyo miskiin haddii meesha labadaba lagu wada sheego waa kala duwan yihiin waa iskhilaafaan markaas haddii mid la sheegana waa isku yimaadaan kii kala imaanaya meesha ida ijtamacaa iftaraqaa waida iftaraqaa ijtamacaa baa la yidhaha hadday meesha isku yimaadaanna laba qeexid bay kala yeelanayaan hadday midkood la sheegana waa soo kii kalena waa imaanaya sakada dadku isaga biilkooda ku waajibay siin maayo masale ayaa laga soo reebaa siyaalo kale iyo magac kale haddii aan aysan meesha imaan man maata wa calayhi zakaatu qofkii dhintay isagoo zako lagu leeyahay markaasaa weligiibaa bixiyey waa la ogolyahay xaaskiisiibuu xataa siin karaa hadday faqiir bismi اlfaqiir buu ku siin karaa sakadii marka saasaa loo maamulaya sideedaas sinfi wixii laga helo waa in la siiyaa dee sideedaa sinfi maxay ka taraysaa hal qof fidradiis su-aashaasaa imaanaysa dadka laftooda isku maaha baahi waa kala baahi badan yihin miskiinka iyo faqiirka iyo cimrigooda intay nool cimrulqaalibkooda wixii ku noolaan lahayn baa la siinaya lixdan iyo laba sano waxay ku noolaan lahaayeen baa la siinaya guryo ay kiraysaan iyo meelo wax ka soo galaan iyo waxaasaa lo- loo dhiibaya hadda cimrigiisu intuu yahay baa leeyahay intee jidha intaas afarta haye lixdan iyo laba sano maxaa ka dhiman labaatan iyo laba sano labaatan iyo laba sano wax ku noolaan lahaa faqrigaa lada- lala dagaalaya baa la siinaya sousan birina sanadka dambe isagoo baahan u imaanin haddii loo heli karo wey magaaladii inta laga raro qofka sakada bixinayay sakada magaalo kale in loo raro mada cala almashhuuri fii madhabi imaam imaamina ashaaficiy sida mashhuurka ah imaamu shaafici madhabkiisa laakiin ibnu cujayl alyamani wuxuu yidhi raximah ullah saddex masalo oo sakaduba ah saddexduba sida mashhuurka madhabka shaafici ah in la fadwoodaa habboon buu yidhi sakada hal qof in la siin karo waa masalada koowaad in sideed qole la raadraadin hal qof inaad siiso kow iyo hal sinfi hal nooc hal fuqaro kaliya ama masaakiin kaliya saasoo kale iyo sakada in la rari karo meesha inta laga raro meel kale loo rari karo ibnu cujeylkaas wuxuu yihi low kaana shaaficiyu xayan imaam shaafici hadduu noolaan lahaa la aftaa bidaalika maanta taasoo jawaabi lahaa taasoo fadwoon lahaa saddexdaa masalaba wakhtaara jamcun jawaaza jamca baa waxay doorteen jawaaza dafci zakaatilfidri sakaatulfidriga inay loo dhiiba inay bannaan tahay saddex fuqaraa ama masaakiina kuwo kalena waxayba doorteen hal qof in la siin karo sakaatulfidrigi waadaala bacduhum fi lintisaari lahu qaarkoodna aad bay ugu xeel dheeraadeen u u gargaaridda qowlkaas waa u heliyeen waay qofka sakada qaadanaya shuruud buu leeyahy waa in islaamnimo laga helo xornimo laga helo qof hoodana waa inuusan ahayn qof biilkiisa la kafaalo qaaday waa inuusan ahayn ee gabarh xaasoo ninkeedii biilkeedii ku filan yahay mada haashimiyan walaa mualibiyan mualibi reer bani haashim iyo bani mualib waa inuusan ahayn oo reer bani haashimku waa shan jifiyood aalu cabaas aalu caqiil aalu jacfar walad اlxaaris bin cabdilmualib kuwaasaa ka mid a oo nabigaa yihi calayh salatu asalaam ina haadihi sadaqata sadaqadani inamaa hiya awsaakhu naasi dadka wasaqdahoodii weeyaan wa inahaa laa taxilu limuxamadin walaa liaali muxamadin nebi muxamed iyo nebi moxamed aalkiisa xalaal uma aha khumusulkhumuska iyagu xoolahoodii bay qaadanayaan khumus khumuska haddii la waayo ka war wax shaqaynaya aan lahayn sakadii ma la siinaya waana baahan yihiin dadkii sakada aan qaadan lahaana ma aha war markaa waa bannaan tahay hala sii ikhtaarahu lharawiyu wa moxamed bnu yaxya wa fakhrudiin araazi raggaasaa doortay yaro kale iyagana saasaa loola tacaamulaya masaa-isha noocaasa oo halkaa ku saabsan buu aada u qoray oo inoo bayaaninaya kitaabku darsigeenu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab